habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka kana waa saddexiyo toban waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaly dot com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaysaa caashe ibraahim aadan qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariin nuur oo ku geeriyooday london dooda asagaaba soo jeedinayo isagoo u hadlaaya qaxootigaha soomaaliyeed oo kenya marka iida u arkay in lagu dhibaataynaya fadhi walba oo dowladda kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha wadanka u hadlayay
waxaa kale oo aan idin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda abaaraha ee ka taagan degmada waajid ee soomaaliya diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradoodba maanta in loo soo diro waajid ka soo qaad laba diyaaradoodoo raashin wado waxba haddii ka tari mayso soddon kun oo qoys ama afartan kun oo qoys oo magaaladan joogto oo go-doon ku jirto kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid waxba ka tari mayso
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka xogayaha guud ee nato jenis stolenberg oo booqasho ku jooga dalka finland ayaa sheegay in walaaca dhinaca ammaanka ah oo ay turkiya muujisay codsiga xubinnimada ee dalalka finland iyo sweden ee ka mid noqoshada nato ay tahay mid sharciya sweden iyo finland ayaa bishii hore waxa ay codsatay ama ay codsadeen inay ku biiraan xulafada difaaca reer galbeedka ee nato taasoo jawaab u ah dullaanka dalka ruushka uu ku qaaday dalka ukrain balse waxa ay mucaaradaad kala kulmeen turkiya oo ku eedeysay in ay taageeraan oo ay gabaad siiyaan mitidiin kurdiyiinta ah iyo kooxaha kale ee uu turkiga u arko inay yihiin argagixiso stolenberg ayaa waxa uu sheegay in turkiya uu yahay kan ugu muhiimsan xulafada isbahaysiga gaar ahaan goobaha istaraatiijiga ah ee ku taalla badda madow ee u dhexaysa yurub iyo bariga dhexe waxaana uu tusaale usoo qaatay taageerada ay siisay ukrain tan iyo markii ruushka uu weerar militari oo ugu yeeray howlgalka militari ee gaarka ah uu ku qaaday dariskooda afar labaatankii bishii februari hay-adda dooda xuquuqda aadanaha ee amnesty international ayaa isniintii waxa ay ku eedeysay ruushka dembiye dagaal oo ay ka geysatay dalka ukrain iyada oo sheegtay in weeraradii lagu qaaday magaalada kharkiv oo intooda badan loo adeegsaday bambooyinka clesterka ee ay mamnuucday ama loo mamnuucay hab caalami ahaan duqaymaha soo noqnoqda ee xulafada la degan ama xulafadaasi ayaa waxa ay loo adeegsaday magaaladaasi waa gobolka kharkiv waana weeraro aan loo meeldayin oo ay ku dhinteen kuna dhaawacmeen boqolaal qof oo rayid ah sidaasi darteed waxa ay ka dhigan yihiin dembiye dagaal ayay kooxda xuquuqda aadanaha waxay ku sheegtay warbixin ay ka soo saartay magaalada labaad ee ugu weyn ee ukrain amnesty international ayaa waxay sidoo kale sheegtay in kharkiif ay ka heshay caddaymo muujinaya in ruushka uu adeegsaday bambooyinka loo yaqaano nine n iyo nine n iyo miinooyinka dhulka ee firdhi kara kuwaasoo dhammaantood lagu mamnuucay heshiisyada caalamiga ah codbixiyaasha dalka talyaanigana waxa ay diideen aftida isbeddelka loogu sameynayey nidaamka cadaaladda ee toddobaadkan ka dhacay dalkaasi taas oo dhabarjab ku noqotay meto silvia oo ah hogaamiyaha xisbiga liig oo u ololeeyey in la qabto aftidaasi natiijooyinka la sii daayey horaantii isniintan ayaa waxa ay muujinayaan in keliya labaatan dhibic sagaal boqolkiiba dadka ay dhiibteen codbixinta waana tii ugu hooseysay abid ee afti ka dhacda talyaaniga oo aad uga hooseysa konton boqolkiiba heerka loo baahan yahay in natiijadu ay ku noqoto mid ansaxa caweyse wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan aan ku bilownay madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa waxa uu la kulmay maanta kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda victoria nuland oo booqasho ku tegay dalka jabuuti warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa goor dhowey dalka jabuuti ka soo diray wariyaha v o e da ramadaan muuse kulanka dhex maray madaxweynaha jabuuti iyo kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda waxaa la yskula soo qaaday marka hore sii xoojinta xidhiidhka wanaagsan ee saaxiibnimo iyo iskaashi ee u dhexeeya labada dal iyo labada shacbi ee jabuuti iyo maraykanka iyadoo kadibna xoogga la saaray arrimaha siyaasadda nabadgelyada xasiloonnida iyo horumarka degmadan geeska afrika kaaliyaha xogeeyaha amuuraha dibadda maraykanka u qaabilsan arrimaha siyaasadda victoria nolond ayaa tilmaantay waxyaabihii ugu weynaa ee ay isla soo qaadeen madaxweyne We have a security relationship. We have a regional
waxaannu ku leenahay halkan xidhiidh xagga nabadgelyada iyadoo degmadana aanu ku leenahay xidhiidh xagga siyaasadda waxaannu si gaara uga hadalnay goobta istaraatiijiga ee jamhuuriyadda jabuuti iyo doorka muhiimkee ay ku leedahay degmadan waxaannu isla soo qaadnay iskaashiga dhammaan la xidhiidha arrimaha siyaasadda nabadgelyada xasiloonnida iyo horumarka degmadan geeska afrika iyo welibana sidii aannu gacan uga geysan lahayn arrimaha ku saabsan dhibaatooyinka dhaqaalee dalalka degmadan jabuuti markay noqoto waxaan sii xoojin doonaa kubuca dhaqaale dalka iyadoo aan maalgelin doono mashaariic xagga horumarka oo fursad u siinaya dadka jabuuti inay ka helaan shaqooyin wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee dalka jabuuti maxamed cali yuusuf ayaa isna ka warramay iskaashiga labada dhinac iyo safarka kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka u qaabilsan siyaasadda joogitaanka maraykanku ku sugan yahay jabuuti waxay ka qayb qaadataa xasiloonnida degmadan la dagaalanka argagixisada sida shabaab iyo budhcadbadeedda iyo waxaa kaloo jira kaalinta muhiimka ee uu maraykanku ka qaato dalalka dib loogu soo dabaalayo nabadgelyada iyo deganaanshaha ay waayeen sida yeman iyo soomaaliya iyadoo la ogyahay in doorka maraykanka ee soomaaliya uu yahay muhiim maadaama maraykanku uu yahay dalka kaalinta koowaad kaga jira gargaarka loo fidiyo soomaaliya waxyaabahaasi oo dhan ayaa laysla soo qaaday sidoo kale dowladda maraykanku waxay gacan ku siisaa dalalka degmadan sidii ay u sii xoojin lahaayeen nabadgelyadooda sida la dagaalanka argagixisada iyo in la xoojiyo arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha si horumarku u noqdo ujeeddada ugu horraysa rabadaan muuse jaamac v o e jibuuti
mar kale caweysi wanaagsan meel kasta oo aad nagala socotaan deegaanada abaaraha daran laga soo sheegayo waxaa ka mid a gobolka bokool halkaasoo deegaano badan oo gobolkaasi ay in muddo sannado ahba go'doon ay ku hayso kooxda hubaysan ee al-shabaab degmada waajid ee gobolka bokool ayaa abaaruhu ay si aad ah u saameeyeen beeraleyda iyo xoololeyda iyada oo kumanaan qoys ahna ay u soo hayaameen magaalada waajid taas oo kaga sii dartay xaaladii adkayd ee magaaladaasi kasii jirtay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka waraystay guddoomiyaha degmada waajid maxamed macalin yuusuf waxaana uu ugu horeyn weydiiyey bal inuu ka warbixiyo saameynta abaarta ee degmada waajid
walaalow waan kaga mahad celinayaa marka hore waraysigiina iyo bulshada sida aa ugu adeegeysaan marka xigta degmadan waajid waxay hoos tagtaa gobolka bokool waana degmo tobankii sano oo ugu dambeysay go-doon ahayd markii intaa laga soo tago haddana sanadihii ugu dambeeyey abaarihii baa saameyn ku yeeshay saameynta ayada ah marka dadka abaaraha waxaa waaye dadna beeray tawcanayeen dadna xoololey bay ahaayeen oo xoolo dhaqatay ahaayeen dadka noocaasay baadiyo ugu kala noolaayeen marka dadka xoolihiina way ka dhammaadeen beerihiina roobba ma jiro oo masagada iyo waxyaabihii ay tabcanayeen meel ay ka tabcanayaan malahan oo abaar baa saamaysay marka magaaladii miy iyo magaalaba magaalada lasugu yimid marka baahidaa iyo saamaynta intaa la eg baa jirto
marka dadka qiyaastii dadka soo gaaray magaalada ee ka soo guuray deegaanada ku xeeran magaalada waajid
sidaa la socotidba bokool waxa waaye gobolka bokool waa meel baaxad weyn oo degmooyinkana degmadan hadda afartan iyo shan kilomitr baa ayaa hoos timaado oo afartan iyo shan kilomitr baa laga maamulaa tuulooyin aada u tiro badan baa hoos yimaado marka tuulooyinkay ka soo qaxeen dadka tirada soo qaxdayna dabcan waa maalinkii boqolaal qoys baa soo gashay hadda isbuucii ugu dambeysay waxa waaye waa ilaa iyo dhowr kun oo qoys baa soo gashay oo baadiyaha kasoo barakacay oo beeraleyda iyo xoololaqatada u badan marka waa tiro maalin walba iska soo gelaysa waaye marka maadaama hadeertaan annagu aan waxba hadda aan loo haynin ka dowlad ahaan iyo ka hay-ada ahaanba hay-adaha intii tabartooda oo karaamkooda anbay markaas ama rajiis gareeyaan ama ay dibudejin ku samayn karaan marka xaaladda ayadaa xaalad ballaaran oo sidaas ah waaye marka maxay helaan oo kaalmo ah marka ay magaalada soo gaaraan aadna sheegtay in deegaanka muddaba ay cunaqabatayn ama go-doon ay kusoo rogtay kooxda al-shabaab dadkaasi maxay helaan oo nolol ah oo ay ka helaan magaalada marka ay soo gaaraan
walaalow sidaa aad la socotidba horta deegaanka dadkii joogaybaa toban sano ayaa go-doon ku jiro hadeertaan qofkii ganacsiga ahaana xigtii yarayadoo usoo gelayso nimanka cadowga cadowga ahaayo shabaab baa gubo mar kasta oo waxyeeleeyo ganacsigana sidaa buu iska noqday oo deegaanka waxba ma soo galaan oo gaari dameero oo dhumalaysiya soo galo dadka imaanahayo marka qoysaska oo magaalada ku nool waxaad dareemi kartaa soomaalidu hadday baadiye joogto iyo hadday magaalada joogtaba waa dad isjecel oo isla dhashay oo isa soo dhaweynahayo dadka magaalada dadka baadiyaha markay yimaadaan way soo dhaweeyaan oo waxay ku dul nool yihiin dadka magaalada jooga ama qoys qaraabada oo magaalada degan bay iska soo duldegaan oo hebelow kaale inta iska soo deg baa laleeyahy asagii caruurtiisa kii magaalada joogayna go-doon buu ku jiraayo waxba ma haya asaga laftirkiisa oo ma kaafin karo maanta tiisi aan meel u hayninba iska dhaaf mid kale oo baadiyo ka yimid oo aan waxba haynin marka haba yaraatee waxaan dhihi karnaa maanta caawimaad ahoo oo dadkaas la yidhaahdo maanta ama waa lagu caawin karaa ama intaasaa loo tiri karaa aan dhihi karna ma jirto waa soomaalida meeshay ka tiraahdo wey laba qaawan isma qaado waa un kan baadiyaha ka yimidna qoyskaanuu kusoo duldegahayaa kii magaalada joogayna go-doon buu ku jiraayo waxba uma qaban karo marka magaalada kale magaalooyinka kale oo abaaraha ay saameeyeen oo isu taga annaga lamid ma nihin oo go-doon baan nahay oo dadkii magaalada ku jirayna sidaasay xabsi kor ka furan ugu jiraan kuwa baadiyaha ka imaadana waa marka arrin aada u adag un baan dhihi karnaayoo la qiyaasi karin oo hadda aan af laga sheegi karin waayo arrintan
dowladda soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed iyo hay-adaha caalamigaba waxaa muuqata dadaallo aan kala go' lahayn oo loogu jiro in dadka soomaalida ay abaaruhu saameeyeen aada loo caawiyo ma la xiriirteen dadkaasi ma u ma u wariseen xaaladda ay dadkan idinku soo barakacay ku sugan yihiin iyo nolosha adag ee magaaladu ay wajahayso
aada umahadsan tahay dowladda waan la xiriirnaa wasaaradaha gargaarkaan la xiriirnaa hay-adaan la xiriirnaa intaba waxa waaye markaad la xiriirtid way ku rajigelinayaan oo dadaal bay muujinayaan laakiin markii oo dhankaa kale laga eegana waxa waaye wasaaradda gargaarka oo kale ama koonfur galbeed ama federaalka inta badan hay-adaha ayay la wadaagaan ayagana wixii gargaar oo ay samayn karaan iyo riboodada ay la wadaagaan wixii gargaar oo marka oo lagu soo diro diyaarad iyo laba haddii lagu soo diro ama laba diyaaradoodba maanta in loo soo diro waajid ka soo qaad laba diyaaradood oo raashin wado waxba haddii ka tari mayso soddon kun oo qoys ama afartan kun oo qoys oo magaaladan joogto oo go-doon ku jirto kan magaalada joogay iyo kan baadiyaha ka yimid iyo kan tuulada ka yimid iyo kan beertiisa falanahay iyo kan xoolaha ay ka dhammaadeen intaba isugu timaaday waxba ka tari mayso marka dadaalkaay muujinahayaan dowladda iyo hay-adahaba mar kasta waan la wadaagnaa laakiin ilaa iyo hadda ma dhihi karno dadkan gargaar ku filan oo ama boqolkiiba aan dhihi karno xitaa soddon aan dhihi karno boqolkiiba labaatan aan dhihi karno gargaara looma hayo waataa ugu dambayntii guddoomiye dadka aan la socon ama aan xoog ogaalka u ahayn bal waxaad uga warbixisaa go-doonka magaalada saaran iyo sidaa uu ku yimid iyo caqabadaha uu ku keenay magaalada iyo dadka deegaankaba go-doonka magaalada saaran waa mid ay dowladdu og tahay waa mid oo hay-adaha ay og yihiin waa mid caalamka o dhan uu og yahay go-doonkan oo bakool saaran ama degmooyinkan si qaasa u saaran ma naqaano annaga hadda waxaa warbixin gooni ah oo nimankan cadowga ay u saareen oo dadkan oo shacabka halkan ku nool bisa ay u saareen oo soomaaliya dhan ay ugu eeganayaan annagoo taas garan mayno laakiin dowladdu way og tahay oo hay-adahaba way og yihiin dhammaan idaacadaha iyo inta hadda i wareysanaysana way ogyihiin marka go-doonkaa saaran haddee waa mid si dowladaysan oo dowlad uun ay ka saari karta ilaahay baa ka saari karo dowlad uun usoo kacday ama gurmud loo sameeyey unbaa dadkan go-doonka looga saari karaa mid hadda annagu aan ka maamul ahaan iyo iyo magaaladan dadka ku dhex nool hadda ay awood u hayaan maaha
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada waajid maxamed macali yuusuf waxa uu khadka taleefonka ugu warramayey maxamed bashiir cabdiraxmaan oo washington jooga halka walaad nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga v o a dhinaca kalena mas-uuliyiinta gobolka shabeellada hoose ayaa sheegay inay jiraan dad ka soo barakacay deegaanada ay al-shabaab ka taliyaan oo soo gaaray magaalooyinka waaweyn ee gobolkaasi si ay adeeg uga helaan dowladda dadkan ayaa waxaa soo barakiciyey abaaraha baahaya wadanka haaruun macruuf ayaa dhibaatada abaaraha iyo barakacaani waxa uu ka waraystay guddoomiyaha gobolkaasi ibraahim aadan cali najax
haaruun waa mahadsan tahay gobolka si guud ahaana wuxuu ka mid yahay gobolada hadda abaaruhu ay saameeyeen maadaama shabeellaha hoose dhul wax soo saar uu ahaa roobkiina uu yaraaday weligana hadda muddo dhowr bilood ah uusan wax biyaa keenin degmooyinka gobolku uu ka kooban yahay oo sideedda degmahaba xaalad abaar ayaa ka jirto oo dad tuulooyinka shabaabka ay xukumaan iyo degmooyinka kale ay gacanta ku hayaan kasoo qaxay oo degmooyinkii dowladda ay gacanta ku haysay soo hiigsaday oo runtii aada u tabaalaysan oo qaarkood annagaan la kulannay oon waraysanay baahida keentay meeshan ay noo sheegeen inay tahay in deegaanadoodii beerihii ay lahayeenna maadaama xilli roobaadkii roobkii runtii uu yaraaday webigiin uusan biyo lahayn ay ku kaliftay xoolihiin ay kasoo dhammaadeen in magaalooyinka dowladda ay haysato ay gargaari garab usoo raadsadaan marka degmooyinka si guud ahaana degmada qoryooley marka degmooyinka walaweyn iyo afgooye ilaa iyo baraawe runtii dad badan oo barakacyaal oo qaxooti ah ayaa soo gaaray oo maamulka degmooyinka ka jirana ay diiwaan geliyeen oo gobolkana inta badan lala soo wadaagay qaarkoodna annaga ayaaba booqanay oo soo arag waa dad intee leeg dadka soo barakacay runtii waa dad fara badan waad garan kartaa tuulooyinka degmo walba ay leedahay dadkii ku noolaa oo idil badankooda boqolkiiba konton way ka soo qaxeen eriyada hadda shabaabka uu maamulo oo dhan dadkii ku noolaa maadaama wax soo saarkii beerahan uu yaraaday xoolihiina ay kasoo dhammaadeen roobkii uu yaraaday dadkii meelahaas joogayna gargaarka badanaa dowladda iyo maamuladu ay gaarsiinayaan meesha aan badanaa gaari karin duruufta waxay ku kaliftay marka inay soo hiigsadaan meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay u helaan adeeg dowladeed iyo kaalmo iyo garab qabasho si ay u helaan waa garta meelaha ay kasoo qaxeen waad sheegtay si guud laakiin si gaar ahaana deegaanadee ugu badan meelaha ay dadkani ka imanayaan ee abaartu ay ka dhacday
sidaan kuu sheegay dadkan waa dad tuulo degmooyinka hadda gacanta dowladda ay ku hayso tuulooyin fara badan oo hoos yimaada ayaa jiro oo hadda kooxaha nabaddiidka ee shabaabka ah meelahay ku dhuumaalaysanayaan ay ku jiraan dadka badankooda hadda soo barakacay sidaan kuu sheegayba degmo walba oo dowladda ay gacanta ku hayso ay ugu horeyso qoryooley marka baraawe afgooye iyo wallaweyni awdheegle tuulooyinkii hoos imaanayay degmooyinkan oo idil dadkii ku noolaa ee eriyada nabaddiidka ay maamulaan ah boqolkiiba konton way ka soo qaxeen waxayna soo hiigsadeen degmooyinkii iyo meelihii dowladda ay gacanta ku haysay si ay nolol cusub u helaan duruufaadka ee ka soo qaxiyey markaan annaga aragnay oon la fariisanay oon wareysanayn waxay noo sheegeen inuu roobkiina yaraaday beere tacbashadii badankooda kooxaha nabadiidka ay diideen ay culeys saareen ay dhaheen geedaha in beeraha laga jaro ay u diideen ayagoo gabaad ka dhiganaya dadkii shacabka iyo beerihii inaanba la tacban sidaas la mid ah dad goboladan kale bay qaxooti ka soo qaxay degmada diinsoor oo soo gaaray ayaa jira ayagana degmooyinkan kale ee gobolka si gaara degmada qoryooley soo gaaray qaar ka mid ahna booqashadeena hadda ugu dambeysay degmada markaan kusoo aragnay noo sheegay inay ka yimaadeen dhulkaas marka si guud ahaanna waxaan dhihi karnaa qaxootiye degmooyin ka baxsan gobolka ka yimidna way jiraan laakiin badankooda dadkan waa dad ka soo qaxay meelaha shabaabka nabadiidka hadda ay xukumaan oo ay joogaan marka laga yimaado dadka ka soo qaxay gobolada ka baxsan shabeellada hoose kuwa shabeellada hoose dhexdooda ku barakacay ma jiraan oo degaanadooda ay baahida ama abaarta ugu timid
hawaaba kuwaan hadda kuu sheegayaba markii adee degmada hadda annaga waxaan gacanta ku haynaa gobolkan si guud ahaana oo sideedda degmo ah lix degmaay dowladda gacanta ku haysaa lixdaas degmo laba labana waxaa haaya oo gacanta ku haya hadda kooxaha nabadiidka al-shabaab oo noo qorshaysan in insha allahu tacaala annagoo iskaashanayna dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed in adeega dawliga la gaarsiiyo kooxaha nabadiidka ah laga dulqaado shacabka muddo fara badanna runtii ay dul joogeen degmooyinkan dowladda ay gacanta ku hayso tuulooyin fara badan ayaa hoos yimaada saan horey kugu sheegay tuulooyinkaas oo idil dadkii ku noolaa beeraleyda ahaa howldhaqatada ahaa shacabka qaybihiisa kala duwan ahaa way ka soo barakaceen boqolkiiba konton waxayna soo hiigsadeen degmooyinka dowladda ay gacanta ku hayso si ay nolol iyo badbaado iyo garab istaag ay uga helaan dowladda
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax waxa uu waramayey haaruun macruuf in ka badan toddoba iyo labaatan kun oo arday ayaa maanta waxa ay u fadhiisteen imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada dhexe oo uu qaadayo maamulka gobolka banaadir waxaana imtixaanaadkaasi lagu qaadayaa ku dhowaad toddobaatan xarumood oo ku yaala gudaha magaalada muqdisho sida uu kusoo waramayo waryaha v o eda ee muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste guddoomiyaha gobolka banaadir cumar maxamuud maxamed cumar finish oo daah furay imtixaanka ayaa ka warbixiyey tirada ardayda u fadhiisatay oo sida uu sheegay ay ku jiraan kuwa qaba baahiyaha gaarka ah waxaa si rasmi ah noogu furmay imtixaankii shahaadiga ahaa ee fasalka sideedaad oo kaasoo ka furmay guud ahaan dugsiyada gobolka banaadir imtixaankan waxaa xigi doona imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiga sare ayaa isaguna xigi doona imtixaanka maanta noo bilaabmay ee ah imtixaanka fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe waxaa u fadhiisatay labaatan iyo toddoba kun arday gaaraysa arday ka badan labaatan iyo toddoba kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaal arday laba boqol sagaashan arday ardayahaas ardaydaas waxaa ku jira arday qaba baahiyaha gaarka ah qaba waxaa imtixaanka lagu qaadayaa lixdan iyo sagaal goobood oo ku yaala gobolka banaadir waxaa ka qayb qaadanaya laba boqol iyo soddon kormeere iyo kun shan boqol iyo konton ilaaliye ayaa ka qayb qaadanaysa lixdan iyo sagaalka xarumood ee imtixaanka lagu gelayo ayaa waxaa amnigooda sugaya ciidamo ka tirsan booliska soomaaliya waxaa sidoo kale amniga goobahaas u taagan mar walbana gacan weyn ma gacanta u weyn ka geysta ciidamada booliska soomaaliyeed oo goob walba oo imtixaanka lagu qaadayo ayagu amnigeeda gacan ku haya runtii ciidamada booliska soomaaliyeed waan uga mahad celinaynaa kaalinta cad ee wax ku-oolka ah oo mar walba ay la garab taagan yihiin guud ahaan bahda waxbarashada gaar ahaan ardayda macalimiinta iyo maamulkaba waa sanadkii saddexaad oo uu maamulka gobolka banaadir qaadayo imtixaanka shahaadiga ee dugsiyada dhexe iyadoo toddobaadka soo socdana lagu wado inuu bilowdo imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka layo tobnaad ee dugsiyada sare xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
weysi wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan allaha u naxariistay waxaa xalay magaalada london ee dalka britain ku geeriyooday guddoomiyihii hay-adda qaxootiga iyo barakacayaasha soomaaliya axmed daahir cabdikariim nuur howlaha uu axmed daahir soo qabtay waxaa ka mid ahaa doodista xuquuqda qaxootiga soomaaliyeed ee ku nool dalka kenya oo uu ka shaqeeyey inaan si khasab ah loogu celin gudaha dalka soomaaliya haddaba haaruun macruuf ayaa geerida iyo shaqadii uu qabtay una qabtay qaxootiga waxa uu ka waraystay ambasadar maxamed cabdi afe oo ah ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r u qaabilsan geeska afrika
inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun walaalow geerida axmed daahir waxay ahayd geeri aad naxtin leh oo aad u kulul saaka unbaan ayaan yani baraha bulshada ka arkay inuu inuu geeriyooday waan runtii arrintaasi waxay nagu noqotay filim waa geerida waa xaq laakiin axmed daahir dee tiisa waa mid annaga runtii aad iyo aad noo gelgishay khasuusan haddaan nahay ba hadda ka shaqeeya arrimaha qaxootiyaha iyo baracaka iyo dadka soo displace i d pska soomaaliya axmed daahir wuxuu ahaa ninkii saldhig u ahaa inaa dib loo aas-aasa hay-adda qaxootiga soomaaliya oo runtii shaqo fara badan gudaha soomaaliya ka qabtay iyo gobolada isla markaasna runtii difaac xoog leh ka muujiyey qaxootiyaha lagu dhibaateynayey markii dowladda kenya ay ku dhawaaqday inay xarooyinka dadaab la xira wuxuu ahaa ninkii mas-uulka ah oo dowladda soomaaliyeed runtii maalayey oo wakti walba dowladda kenya arrimahaasi kala hadlayey geeridaas runtii waxa weeye waxaa waxay nagu noqotay geeri naxtin leh waxaana u tacsiyeynaynaa runtii eheladii uu ka baxay dowladda soomaaliyeed iyo shacabkii tabaaleysanaa uu asagu u adeegayay gudaha soomaaliya iyo dibaddaba
gaar ahaan maxaad wada qabateen marka ay noqoto arinta iyo xuquuqda qaxootiga soomaaliyeed ee dhadhaab ku sugan midda dhadhaab ku sugan runtii waxaan wada qabanay wuxuu ahaa gaashaanka keli oon ku xisaabtamaynay oo dowladda ilaa laba dowladood ahaan in loo hadlay noqoto annaga ha ka yahaad ahaan dowladda kenya waan ku cadaadinaynay inay xarooyinka qaxootiga la xirin laakiin ka dowlad ahaan hay-adda qaxootiga soomaaliya ninka mathalaya ayuu ahaa wuxuu ahaa ninka dowladda kenya la xaajoonaya oo la gelaya waxaa la yidhaahaa memorandum of understanding islamarkaasna runtii u diyaarinaya kuway iskood u laabto u diyaarinaya goobaha ay ku noqon lahaayeen inay goobo nabad yihiin goobo ay ka heli karaan waxyaalihii as-aasiga ahay u baahnaayeen marka haddee runtii awoodda iyo talada iyo shaqada uu hayay axmed daahir waa shaqo aad iyo aad runtii aan u begno ayuu ahaa annaga hay-adda kelima ah u n h c r kelima ah beesha caalamka inta la shaqaysa axmed daahir aad iyo aad arrintiisa iyo shaqadiisa u jecleed waxaa kaloo isaga uu abaabulay uu bilaabay burburka soomaaliya intuu dhacay kadib hay-adda qaxootiga soomaaliyeed oo gudaha soomaaliya inay ka shaqaysa iyo istraatijiga loo yaqaana durable solution mase xal waara si looga heli lahaa arrimaha qaxootiyaha waddanka soomaaliya ku nool iyo kuwa gudaha waddanka ku barakacayba marka axmed daahir allah u naxariista hoosha uu ummadda u hay runtii waa uunla tobi doonaa haddana annagu arrintaasi naxtinteeda leh waxaan u tacsiyeynaynaa shacabka soomaaliyeed iyo qoyskuu ka baxay axmed daahir
marka ay noqoto in qaxootiga dhadhaab aan qasab lagu soo celin ee iskooda ay usoo laabtaan qodobkaas oo uu ka mid ahaa dadkii lugta ku lahaa sidii heshiiskaas loo gaari lahaa sidee bay wax uga bedeshay xaaladda iyo nolosha qaxootiga dhadhaab
si wanaagsan dooda asagaaba soo jeedinayo asagoo u hadlaya qaxootiyaha soomaaliyeed oo kenya marka iida u arkay in lagu dhibaateynaya fadhi walba oo dowladda kenya aan la galna wuxuu ahaa ninka dhinaca dowladda soomaaliyeed ka fariisanaya hoosha waddanka u hadlayey qaxootiyaha soomaaliyeed asaga u doodayey isla markaasna uu lahaa dadkeena waa u baahannahay way soo noqon doonaan ha juujuubina ha dhibina annagana waxaan u diyaarinaynaa markay soo noqdaan sidii ay noloshooda ay nolol wanaagsan ku heli lahayn gudaha soomaaliya laakiin inta intaa laga gaaraya hana laga daaya dadkaas dhibaatada lagu haaya hana loo naxariista marka runti wuxuu ahaa wax afgiriisku lagu yidhaha the voice of the somali refugee population ayuu noo ahaa waana iskaashanaynay waana wada shaqaynaynay runtii waa aad iyo aad ayaan labadii sana oo hooshaas aan halkan ka waday oo arrimaha xasaasiga qaxootiyaha soomaalida kenya ku nool dowladda kenya aan kala wada hadlaynay axmed daahir wuxuu ahaa codka keli oo mar walba aan ku tashanno oo magac dowladeed ku hadlay
shaksiyadiisi maxaad nooga sheegi kartaa iyo waxyaabahaad ku xasuusan doonto allah naxariista wallaahi nin afgaaban aada u macaan aad iyo aad xikmadiisa aniga dee soomaali badan ayaa la tacaamulay oon la shaqeeyey axmed daahir nin hadal ku degdega ma aheen nin aad iyo aad u afgaaban oo u edab badan oo wuxuu hadlay ku hadlaya ka fiirsada oo meeshuu hadalkiisa ku dhacay hubsada ayuu ahaa waxaanan waxaanan isleeyahay soomaali badan oo uu shaqaaleeyey mase uu la shaqeeyey asagoo gudaha ku nool wuxuu ahaa role model mase qof ay ku daydaan marka nin aad iyo aad u eeda badan oo u macaan ayuu ahaa aragtidayda aniga waanan waan runtii waan xasuusan doonaa
kaasi waxa uu ahaa ambasador maxamed cabdi afey ergeyga gaarka ah ee hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r u qaabilsan qaxootiga geeska afrika waxa uu ka hadlayey geerida guddoomiyihii hore ee hay-adda qaxootiga soomaaliya axmed daahir cabdikariim oo ku geeriyooday london weli waxaad dhegeysanaysaan laanta af soomaaliga e v o a
fiid wanaagsana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab kaasoo idinka imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waa barnaamij cusub oon si toosa idinka soo gudbinayno xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan toddobaad walba laba mawduuc oo ah kuwa ay ugu hadalhaynta badan yaheen bulshooyinka ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab halkan waqooyi bari ee kenya waxaadna naga dhagaysan kartaan idaacadda efmta v o eda ee dhadhaab ee kasoo gasha mowjada efmka haleber toddoadhibic megahartis barnaamijka caawa waxaad ku dhagaysan doontaan laba qodob oo la xiriira hay-adda u n hcr oo dhowaan qaxootiyada aan haysanin boonada raashinka lagu qaata siisay qaxootiyadan oo aan diiwaan gashanayn islamarkaana muddo badan dhibaatooyina dhanka nolosha ay ku haysay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaaba maadaama aysan gargaar ka helin hay-adaha samafalka iyadoo qaxootiyadan ay isugu jiraan kuwo dhowaan yimid xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab markii ugu horeysay kuwo dib ugu laabtay soomaaliya iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u laabashada ee soomaaliya balse sheegay markii duruufaha nolosha ee goobihii ay ku laabteen ay ku adkaatay taasi ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo qaar ka mid a qoysaskan oo aan iyagu ku wargelin hay-adda u n hasar iyagu ay dib isaga laabteen soomaaliya waxaad sidoo kale aad ku maqli doontaan dhibaatooyinka dhanka dhaqaalaha saamaynta ay ku yeesheen burburka qaar ka mid a qoysaska ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab waxaan sidoo kale isbuuc walba idiin soo gudbin doonaa qaybta shakhsiga toddobaadka toddobaadkana waxaan soo xulanay mid ka mid a dhaqaatiirta ka howlgasha xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab markaana ka hadlaya xanuunka dhimirka saamaynta uu ku yeeshay qaar ka mid a dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo axmed nuur maxamed cabdulaahi yogol oo ku sugan xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waqooyi bari kenya aan ku bilaabay barnaamijka caweyska dhadhaab qodobkiisa oo ugu horeeya hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha qaxootiga ee u n hcr ayaa dhowaan in ka badan soddon kun oo qaxootiya oo ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab sida ifa dhagaxle iyo xagadheer oo aan haysanin boonada cuntada lagu qaato siisay qaxootiyadaasi oo horaan gargaar aan ka heli jirin hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryahan qaxootiga ee dhadhaab maadaama ay aysan haysanin boonada raashinka lagu qaato qaxootiyadan ayaa isugu jira kuwo cusub kuwa horaan dib uga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab iyagoo ka faa'iidaystay barnaamijka dib u noqoshada ee soomaaliya balse sheegay markii ay soomaaliya ku laabteen gaar ahaan goobaha ay ku laabteen inay ka waayeen adeegyadii horaan ay ka heli jireen xeryaha qaxootiga ee dhadhaab taasina ay keentay inay dib ugu soo laabtaan xeryaha iyo weliba sidoo kale qaar ka mida qaxootiyadan ayaa iyagu si iskooda ugu laabtay soomaaliya iyagoona markaasi ku wargelinin hay-adda u n hasar islamarkaana sheegay xoolihii ay dhaqanayeen iyo beerihii markay abaara jira awgeed aysan u suuroobin in ay beerihii markaasi ay tabcadaan halka xoolihiina ay ka dhammaadeen taasi ay keentay qoysaskan ayaa markii ay hay-adda u n hasar ay siisay boonooyinkan wax badan iska bedelay noloshooda faadumo cabdi ibraahim oo qoyskeeda wuxuu ka kooban yahay sideed ruux waxay kasoo barakacday degmada saakow ee gobolka jubbada dhexe ee soomaaliya waxay ahayd xoolo dhaqato abaarta halkaasi ka jirta ayay xoolaheedii ku weysay dhowaan ayay timid xeryaha qaxootiga ee dhadhaab waxay ka mid tahay qoysaska dhowaan helay boonada cuntada lagu qaato oo ahaa qaxootigii usuba hadda imaaday hadda boonadii waa nala siiyey ilaahay khayr allaha idin sii intiina siisay in kalaba haddana guryayaasha in nala siiyana idinkaa idinka rajaynaynaa hadii ilaahay ilaaha boonooyinka raashin baan ku qaada boonadayda aniga sideed la waaye hadii ilaahay ilaah walaalayaala waa mahadsan tihiin waad mahadsan tihiin haddana si noo garab qabataan ee noo wadaan baan rabnaa haddana hoyga in naloo dhisan baa noo dhiman ilaahay wixii noo soo qaada waa in idinka helnay walaalayaal noo waa noo dadaasha waxaan kasoo saako waan ka soo qahnay dad iska rafaadsanay hoolaaley baan ahayn beeraaley baan ahayn beerihii waa naga waa naga abaarsadeen hoolihii waa naga dhammaadeen marka saas aawideedaan usoo qahnay alxamdulilaahi rabbilcaalamiin haddana waana soo dhoweyseen inaad haddana oo sidii waad noo wadaan moo noo kaalkaalisaan baan rabnaa oo weelkii hore maan haysanin boono hadda boonaa nala siiyey haddana waxaan rabnaa in oo noo dhiman aa noo dhamaystirtaan aan doonaynaa ilaahi waa saasaa haalkeena marka boonada lagu siiyey ee loogu talagalay in raashinka aad ku qaato maxay ka bedeli kartaa nolosha qoyskaaga maasha allah aad iyo aadaan ugu faraxnaasaa idinka rajaynayna waan ku faraxsannahay waanu ku noolaan indhiyo niyadda niyaddaaba noo dhisantay horaan maan haysanin hadda boonada waan helnay noloshana inay wax ka bedelantaan rajaynaynaa wixii noo laabana idinka maan iiga rajaynayna walaalayaal inaad nag garab qabataan guryaasha hoyga noo dhistaan noloshan wax ka bedeshaanaan u baahanaa aadan riinow aadan wuxuu ka soo barakacay degmada saakow qoyskiisa waa lix iyo toban ruux wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen wuxuu ahaa beereley wuxuu v o u sheegay sababta uu u yimid xeryaha qaxootiga ee dhadhaam inay tahay markuu abaarta awgeed uusan tabcanin beerihii uu ku tiirsanaa gaajo awgeedna ay sababtay inuu ka soo barakaca halkaasi isagoo sheegay inuu dhowaan helay boonadii markii raashinka uu kusoo qaatayna wax badan ay iska bedeshay nolosha qoyskiisa ciddi ilaahay maga tumun iyoonay lixagoys waay idinaska dhibaatoysan alla oo saakow ilaa meelaskan ku imaadi waan saadataana gaari dameer yalahka guuri owlaadasaas lahaqaadi isku dhibaatoysan dhagta nafsatiito oon iyo gaajaha ka dhammaayo faday muslungley ilaahya wali hooljaraadan wali kale ilaahya mashawrawal bihaasyaanale intarka kooyu hootiga tuman iyoona ilaahya sagaal beelood yaa kijoogna ka dhabaatoysnaani hadda ilaa darad muddo dhow ya boonana nasii ilaahya mashawre boonadaasiyo hadeedna nasii yaa kane moysini ilaahya mashawre saadatan hadimay fadaan in boonada ka bacdisheena kaar angnaneenka daro ilaahya mashawre taasa ilaahya madiyo hay-adda ya islaamya muslimiinta eh dalkii duban turyaanku baahana halkeed ka soo qaxday dhibaatada oga soo qaxdaysa maxay tahay haa dhibaato ana ka soo qahi dad oo xoolo dhagata oo beertacbate waxaanay beertiyaanoo abaarsati hoolaganoo dhammaadeen irin iyo waluadhaga jarnay hoolaganoo tirtirmeen ilaahiya mashhuureen wal una qaado waayni madi gaajo iyo waaba nidilaa owlaadaba macnaa hunguri lasa suuheen madaasa gaari dameer oo walaalaha ku tuugi yasii laha ka qaadi saasaan taka kooyn dameero birshiyo bidhataa ka dhimmadeen lahan kuta tabi dameerko ilaa meenta bal laga kooco sakharaad yoob naftasheeneen intaas dhabdhe oo aradeen hani wabadi marka boonada markii lagu siiyey maxay ka bedeshay noloshaada aa boonada madina si maantana raashinka soo qaadani sii hor waa dhaamani ilaa alxamdulilah mahad ishuhri aan ku hayna saasa jirta marka boonada saaka maxaad ku soo qaadan boonada saakan miski iyo digir yaasa ka qaadani haa si horaanka noolani isa hadde horta heraabtan taagna tan heraabta nolol fiican ee haddana ma nolol tan ku fiicanna ilaahay ku fadana ilaahay ma ishuhri guri mahaysan wal algorob ee bukya yalla ka jare waxaan bacda hadii guryaalka fuuraan wal muslimiin lay la ku tuugay dadhaaseen rimay fadan an guryaal neeto aawi surfiyan naftite surfiin mahaysan ku beertada naftee mahaysan dharkata mahaysan wal muslimiin laku hahali laku tuugi iwalasaan dadkeen laga sadagaagsan intaasna dhibaatada iida ninka teeganta muumina mayow cismaan dadeedu waa siddeetan sano jir qoyskeedu wuxuu ka kooban yahay sagaal ruux waxay ka soo barakacday tuulada geed cajuusa oo ka tirsan degmada saakow waxay v o u sheegtay abaare ka jira halkaasi ay keentay in xoolihii ay ku waayeen sidoo kalena gargaar aysan helin maadaama halka ay ku sugan yihiin ee al-shabaab maamulaan waxay intaasi ku dartay in sidoo kale caqabada ay kala kulmeen maleeshiyaadka al-shabaab sida in cunto yar iyo xoolo yaroo u soo haray ay markaasi ay ku qas qasbeen qaar ka mida xoolahaasi iyo weliba cuntadaas yar ee u soo hadhay inay bixiyaan taasina ay keentay bay tiri inaan ka soo barakacna halkaasi nololla u soo raadsanno xeryahan qaxootiga ee dhadhaab gaayahana dili hafaadaha ka noolani dameeroynani usi dhatiyo dhatahanoo kadeedan dameerkoo ka kuoyni naftayba gaarigda iisheeni gaajilay waanaha aweedaymaa warka hadda inta migi kuoyni hafaad iraaraarikinan shabaga boonadonana sii boonadii hungurii nanasiha may fadaani inti boonada kaaraninka bedere yayu anku usado gohootii maridi fidii ninohoonayo fado hayna maxay tahay marka dhibaatada saaka oga soo qa saako dhabaatad ha kukubadni dhabaati ha kukubadni saako habani datiba jow hani dirifadi gaari ka koyni mursugla ha kutuugi hafaad iraarhaari inta ka koyni haddi may fada yu aan ku odsado hayni intina na noolayo boono wayna sii ka noolani intina na noolayo may fadaane nina wiinayo mugna na siyo musqulna na siyo war kasta gohootiga haysado nina siyo fadaana marka xoolihii aad dhaqan jirtay saako markaad joogta away abaarad ama ay tahay ola naf hareenkenin kumodi ha goorisnay ha safsaranay jidkaa ka marni sida ma aha waraa kaleedo dhabaata hoogle intabani qobsati migi koyni naftay mishageeye koysi ula inwedodo oo sar e balaanglay inshageesi balaanti hoblah labooda booraso ada kooyaas gaaj ina dhamaita yu agninka dhaanto fado hayn sida ma aha yeedag aadati al-shabaaba noo hoogdi al-shabaaba gaadati heera hadda haaldam ariir ariikana dhari oo ariikii yodla ku hoogi hirinaayi ku dhuumidi ariitay hadda hadakanka jeerta inta oogkaninka damboytayda booraw joohinahaay wahanin dhiibinanadey maydiibaan anuba joohinahaaye meeda gaajihanididi arishabaaba ninka maamahay beerahanoofanini may abuuraa arteed erhada lankiiroogi dhabaatadeeda ku wiinta waxaa sidoo kale ka mid a qoysaska la siiyey boonooyinka cuntada lagu qaato cali ibraahim ibraahim tuulada xasan gurey ee duleedka degmada saakow ayuu ka soo barakacay tuulada oo hasankoore saako meelileh kasoo imaaday meeloonaytay hasankooreyleyd saako duleed yaa ku kooy haddii ilaahay dowliyada beeroleehay wal hooleelahay hoolaynha oo dhammaadan beerna abaaran oo badeedi haddii ilaahay dowliyada mamoo gohortig dhidhaab heshiyan bartaan la saarni lamadan sanaba dhidhaaba roogni walyaablehanunka dhabaatawni alxamdulilah hadda maalin oo dhow yawal boonena nasii hadda kastoo meelo oo gohortig dhidhaab wal raashinha kugaadoo bilaawni haddii ilaahay dowliyada mamay hanun anbaahangna gargaara anbaahangna beerowi abaara yadninka kubadeedi hoolana dhammaaden meeluna gedaale annagan oo beera taabadaan iyo hooli lahaadaan hejeya waayni haddii ilaahay dowliyada mayaalka hala fariirni marka boonada lagu siiyey maxaad kusoo qaadatay boonada lesi haddii ilaahay dowliyadam hemdoyoangala oo se wali atma oji ilana war raashinga oo moordeya iwal saliida saabungal haysi marka boonadan intaada helin ka hor ka warran nolosha qoyskaaga maya nolosha gooska anuu asku liidanay balan wal dharce hadhadhagdi iyo wal muslimiinta hasi sidan laka noolay mooshi wal oo noolale malahan hireed anin lang oo uryaanga le isku hay lang oo shagaysadayna mahayna haafidha asku roogi hadhabar haafidha asku roogi reete intaasa dhibaatadan eh markaad imaanaysa xeradan qaxootiga ifo eed saakaw ka soo barakacaysay maxaa lagugu sheegay xeradan ifo if wal an liinkasheeg male hadda korte maalintii oo ifitriil araya markooy isku kuroori adee soomaaliya ilaahay dowle amarshi adagayan koy beerta aboy wal oo laksasi makadeegaanga niiday galli meeli beertani fool bayindeewat walsasamakin roona niiday galli reet haasku nagadi walan haka dheegi male haasku bakta nasiibsadile marka horaan maadaama aad ka mid ahayd qaxootiga iyo mid xerada qaxootiga ifa labo sanadii laba kun iyo koo iyo tobankii abaarihii adka ee soomaaliya ka jiray maxay tahay sababta aad dib ugu laabtay soomaaliya haddana dib aad ugu soo laabatay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab mayaase lambaadi ka nool lehay magaaladii walilasaamooshi shaqama kasaan walana ka noolado waay hani oo raashinka lisasiani anfa waayan gadaala ang nagadi ini beertaawada hoolo lahaado iska day hoolagina horeyba ayan ku leedan beertina hadan hay anfa waayti hal kulley wali oonaytuwey hay-adda kiingnagaasya kiingroona ogaawa haasku arihaas haa laabami bakta nasiib haasku kutabay kuwaasina waxay ahaayeen faadumo cabdi ibraahim aadan reynow aadan muumina mayow cusmaan iyo cali ibraahim ibraahim waxayna ka mid ahaayeen qoysaskii dhowaan hay-adda u n hasaar ay siisay boonooyinka cuntada lagu qaato waxayna barnaamijka caweyska dhadhaaba v o e oga warramayeen waxyaabaha iska bedelay noloshooda kadib markii la siiyey boonooyinkaasi dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka toddobaadlehee caweyska dhadhaab oo ah barnaamij cusub ay soo kordhisay v o eda markana aan idinku wareejiya saaxiibkii cabdisalaan axmed salas oo istuudiyaha igula sugan si uu inoogu soo gudbiyo qaybaha inooga haray barnaamijkeenna mahadsaned axmed noor dhigol dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad naga dhagaysanaysaan warbaahinta v o e si toosna idinkaga imaanaya xeryaha dhadhaab ee dalka kenya magacaygu waa cabdisalaan axmed cabdisalaan salas ku soo dhowaada warbixinno kale oo ku saabsan nolosha qaxootiga oo aan barnaamijka idinkuga hayno waxaana ka mid ah sheekooyin ku saabsan khibradaha nolosha qaxootiga shaqsiga toddobaadka iyo caqabadaha burburka qoysaska qaxootiga ah ee ka jira xeryaha iyo sidoo kale dhibaatooyinka sababa inuu bato khilaafka u dhexeeya qoysaska ku nool xeryaha dhadhaab balse marka hore aan ku bilowno qaybta qofka qaxootiga toddobaadka sidaan la soconno dhallinyarada ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka kenya ayaa ku nool xaalado adag oo dhinaca nolosha ah iyadoo ay aad u yar yihiin fursadaha shaqo ee ka jira xeryaha taas oo dhallinyaro badan oo wax ka bartay dugsiyada sare ee jaamacadaha dalka gelisay xanuuno nafsiyan ah oo ay ka dhaxleen daruufaha ku xeeran shaqola'aanta iyo xasiloon darrada siyaasadeed ee ka jirta soomaaliya maadaama wakhti dheer da'yartan qaxootiga ay ku nool yihiin xeryaha dhadhaab rajo weynna ay ka qabaan nabad ka saldhigata dalkooda hooyo cabdirasaaq digaale cabdi oo kalkaaliye caafimaad oo bartay xanuunada maskaxda ku dhaco wuxuu sheegay in dhalinyarada qaxootiga ah saameyn badan xanuunadaasi ay ku yeesheen maadaama cariiriga dhinaca nolosha ay ku nool yihiin ay ka dhaxleen xanuuno kala duwan ugu horeyn cabdirasaaq ayaa ku bilaabaya sida tan magacayga waxaa la dhahaa cabdirasaaq digaale waxaan ka soo shaqeeyey ama aan khibrad u leeyahay qeybta caafimaadka dhimirka waad ku mahadsan tihiin v o a marka dhibaatooyinka ma aragta ka jiro ee arrimaha bulshada ama ma aragta xanuunada dhimirka ah ama waxyaabaha dhibaatooyinku keenayo sida tacliintii oo hoos u dhacday buufiskii oo ma aragta isagana gabaabsi noqday oon hor aan u soconin dadkii muddo dheer rajo sugayaal noqdeen maciishadii ma aragtaay oo kor isku shareertay wadamadii ma aragtaay dadkii ay ka soo qaxeen oo ayagana ma aragtaay xalalkoodii aan natiijo wanaagsan ka soo soconin
cabdirasaaq sawir guud waxaa naga siisaa xanuunkan dhimirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada ku nool xeryaha dhadhaab ee wakhtiga dheer qaxootiga ah
horta xanuunyada dhimirka ku dhaco waa badan yihiin waxaa ka mid ah skizofreniaha bibola mood disordhaga ama xanuun kale oo isagana la dhaho depression waxaa kaleeto oo badana uu ku badan yahay dadka ma aragtaye tromatiga ku dhacay ama dhacdooyinka ma aragtaye soo jireenka ah sida ma aragtaye wadankii oo burburay qof wadankiisi burburay qof ma aragtaaye aan hor u socod aan lahayn shilalka oo kaleeto ee ku dhacay baa ma aragtaaye uu ku badan yahay marka takhaatiirta way la tacaalaan oo daawo ayuu leeyahay oo dejinayso laakiin daawo qofka ma aragtaaye inuu la noolaado waaye ma ahan daawo sida ma aragtaaye xanuunka t bda ama xanuunada kaleeto ee infectionka ah in la daaweeyo uu ku bogsanayo
waa tahay digaale waxaan la soconnaa in dhalinyarada xanuunkan la nool ay ku soo badanayeen xeryaha sanadihii tegay waxaa kaloo jirto in dabcan falal dil ah ama isdaldalaada xeryaha ay ka dhaceen bal haddii aad dhibaatadan ka jirto gudaha xeryaha iyo xanuunkan saameynta isku leeyihiin aada noo sharaxdo horta dabcan dhalinyarada waxaa waaye waa opportunistic yacni fursad ahaan bay u heleen xanuunkan inuu ku dhaco waayo waxay fursad ugu noqdeen dadka waa qaxooti shaqa abuurka waa yaraaday tacliinta hoos bay u dhacday keysas badan baa ka dhacay halkan dhalinyaradii nolosha adduunka marka ay daawdaan mase ay la socdaan meesha ay ku nool yihiin waxay u arkaan meel zero ground ah ebir ah baabah ah ayay u arkaan waayo tayadii wadankoodii ama kor u kici hadda soomaalida maalan markii aan dhahno waxaa wadankii oo isqaqabsigii sii badanay haayo natiijo aan ka soo soconin qof yacni qarannimo weligiis aan arkin oo qarannimo wax loogu qabanin niyajab baa ku imaanayo waxaa kale oo jirta qofku inuu ma aragtaay meelo kale u shaqo doonto ayaa cindigiisa soo gelayso tii oo uusan u awoodin inuu waddadii maro ayadana way u keenaysaa xanuunkii waxaa kaloo ma aragtay u keenaya muqaadaraad oo dhallinyaradii la derso kaysas badan oo ma aragtay marka daldalaad ah ayaa qaryadan qaryada aan ku nool nahay ee kaamka hadda sida aan ognahay ilaa labadii kun iyo labaatankii intaan ka warqabo ilaa toddoba shan kiis waa gaarayaan waxaa sabab u ah ee, qofkii oo xanuunkii lasoo dirsay goobta caafimaadka aan la keenaynin mise bulshadii ayba u laheenba aqoon in xanuunadaneyda lala tacaali karo oo ho- daawooyin hoos u dhiga oo qofkaasi bulshada uu kula noolaan karo la siinayo inaysan jirin ay bulshadii ka warqabin inkastoo laakiin loo sheegay haddana biliif ahaan mise aaminitaan waxa bulshada ay rumaysan tahay qofkan hadduu isla hadlo soomaalida dabcan badanaa waxay dhahdaa hebel jin baa ku dhacay waxyaabihii marka maxaa sabab u ahaa isma weydiinayaan dadkii qofkii marka waxaa laga yaabaa isagana marka go-aankiisu iska gaaraya go-aankiisa maxaa waaye noloshan halkan bay ku dhigtee ayada maxaad ka nooshahay ayuu qofkii isdhahayaa marka waa tahay in lamiinan caafimaadka wacyigelin ballaaran oo bulshada loogu sheegayo in dadka xanuunkaas la nool lagu soo xiro goobaha caafimaadka ma samaysaan
haa waan samaynaa Ee, goobaha caafimaadka hadda hay-adda u xilsaaran xaafad walba waxaa ku qoran daryeelo caafimaad balse bulshadii waxaa waaye ma yacni waxaa jirtaa waxyaaba ma aragtaaye ay aaminsan yihiin bulshada dhaqankii oo ka xoog badan dhaqankiiyaa yacni ka xoog batay Ee, mathalan ee, waxaa tusaale ku ah dadki way imaanayaan meeshi goobta caafimaad ayagoo isleh ka soo wardoon qofkii taqda- qofku suu iskaga caafimaad qabo aad u leedahay maanta hadda dhallinyarada oo kaleto qof maalan waxaa arkaysaa dhallinyaradii actifeka ahaa waxqabadkeedii oo haddana baafin lasoo dhexdhigayo gurubyada dhallinyarada ee ku sheekaystay qorya- ee qaryada la dhigayo hebel baa maqan hadda sanadkan aan ku jirno ee 2022 ilaa shan kiis way dhacday oo hataa maamooyin ku jiraan hooyooyin kam- ku jiraan
kaasina wuxuu ahaa cabdirasaaq digaale oo ahaa martida toddobaadka oo igu warramayay xeryaha dhadhaab xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxaa ku soo badanaya murannada iyo khilaafyada u dhexeeya lamaanayaasha qaxootiga ah iyadoo xafiisyada ku shaqada leh xalinta arrimaha qoyska ay barnaamijka u xaqiijiyeen in kala tagga lamaanaha ay aad ugu badan yihiin gudaha xeryaha taas oo la sheegay in dhaqaale xumada iyo sicir bararka ka jira gudaha xeryaha ay kaalin weyn ay ku leeyihiin sheekh iidle aadan jid haye oo ka mid a culimmada xeryaha ayaa caweyska dhadhaab uga warramay siday u xalliyaan muranada iyo khilaafyada u dhexeeya qoysaska qaxootiga ah waxaan ka mid ahay culamaa udiinka u xil saaran xagga sharciga islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska horta qoysas- kiisaska qoyska aad bay u fara badan yihiin waxaan u maleynayaa hadda sanadkan gabagaboobahay markaan fiiriyey buugaga anaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa boqol iyo konton kiis camal baan hadda u malaynayaa inta khusuumo micnaha ku magacaaban inay yihiin khusuumooyinkaas ilaa laba boqol camal way gaarhayaan marka sida ay u badan yihiinna waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa waxa ugu fara badan marka waxaa weeyaan oo na soo gaaro qeybta xagga khilaafaadka zawjeenka weeye waxa na soo gaaro qeybtaasoo ku saabsan ama furitaan isfahan waa adiga micnaha qoyska dhexdiisa ah dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka ka jirto xarooyinka qaxootiga ka jirto sida runta ah waxaa fara badan eh, xagga furitaanka ayaa badan xagga furitaanka ayaa aada u fara badan waxaa macnaha sababo fara badan way keenayaan laba ciladood buu keenaya cilada horta midda ugu weyn waa dhaqaale daro tan labaadna waxaa weeye wax sabar la yidhaahdo ayaa meesha ka maqan adduunka hore waa la sabri jireen gabdhaha way sabri jireen raggana dulqaad buu lahaan jiray gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen hadda labada dhinacba wax dulqaad uho jira ma lahan hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka aad iyo aad waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan furiinka ama kala tagga lamaanaha waxaa ka dhasha dhibaatooyin saameyn ku yeesha mustaqbalka carruurta ee dhaleen waalidiinta kala tagtay waxaana inta badan carruurta la dhibtooda hooyooyinka iyadoo inta badan mas-uuliyadda ubadkaasina ay dusha u ritaan dumarka qaxootiga ah xaawe cabduqaadir axmed waa hooyo lagu furay saddex carruur ah waxay ka warramaysaa dhibaataday ka dhaxashay noloshii ka burburtay iyo habka ay u koriso carruurteeda Een, ani caruurteyda aan liigu furay oo een, aan singolka aan la ahay singolmadaga aan la ahay waa a- saddex waxaanan dareemaa culays badan waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemayso gabdho walaale oo ila dareemaya ifka inay ku nool yihiin ay joogaan marka aad bay iyo aad bayna u culus tahay una xanuun badan tahay waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markastoo culaysya iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi dareemo ama waxla-aan aan dareemo hareerahaygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo waa tahay wax dhaqaalaha oo caruurta lagu siiyo oo aabbahood ama waalidiintooda kale ma jiraan
norda cabdisalaanow arintaa ayada ah haddaan ka jawaabo waxaa soomaali caado u ah cabdisalaanow haddii labada qof ee iswada nool ay kala tagaan aabbuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego kama naxo oo ma jeclo oo ma rabo hooyadaa uu furay siduu uga tegay iyo noloshiisana uga go-aamiya awlaada inuu uga tago wuusan baahidooda ogeyn wuusan bugtadooda ogeyn wuusan aradkooda ogeyn wuusan noloshooda ogeyn marka hooyaha iyada unbaa rafaado laba unbaa marka isku garabtaala hooyada inay ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka anigu hooyooyinka la daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan aad baanan u dhibtoonaya wax idaryeelaya waxay og inay dhintay inay nool yihiinna ma jirto maanta marka waa waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo ko arinta ugu horeyso waa ilmaha dhibka ay dareemayaan waa hagaag soomaalida ayaa leh dhaqan xoog badan oo saldhig u ahaa bixinta gabdhaha kaas oo dhaqan yaqaankii hore ay aaminsan yihiin indifaac adag oo uu ahaa kala tagga lamaanaha maadaama dumarka laga bixin jiray xoolo fara badan iyadoona goobta gabadha lagu bixiyo ay ahayd madal ballaaran sulb xirshe ashkir waa dhaqanyaqaan ku xeel dheer arrimaha qoyska waxaan wax ka weydiiyey isbeddelka ku yimid arrimaha guurka iyo saamaynta laga dhexlay haddii aan ka hadlo dhaqankii hore waxaa lagu ballami jiray in wiilku gabadha sidii dhaqamka ahayd uu u soo maro dhaqamkaas muxuu yahay marka uu soo marayo wuxuu ahaa wiilka iyo qoyska uu ka dhashay ugaaskiisa ama odaygiisa ama aabbihii ama ehelkiisa oo wada socda oo wiilkii la socdo ayaa waxay u imaan jireen reerkii gabadhu ka dhalatay ehelkeedii odadeedii nabadoonkeedii aabbaheed iyo ehelkeedii gogol ballaaran oo dabcan iska reeraysan haa waa la wada fariisan jiray geed weyn baa la guulan jiray waa la sooriyoyn jiray waa loo xoloqali jiray halkaas meeshaasaa horta gabadha lagu bixin jiray ayadoon lagu xirin wax sharuud ah waxaa la bixin jiray geel geel soconaya baa horta gabadha laga bixin jiray gabadhaa iyada ah waxay ahayd boqorad boqor uu guursaday reerkaasu inuu burburo hawe lagama qabo haddii ay dhacayso inuu burburayana waxaa ka tashanaya mustaqbalka haddii labadaa qof ay wada ahaan weydo oo calafkooda inuu soo kala dhumaado ilaahay u qoro labadii faamili iyo labadii oday iyo guursadii labada dhac dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobayaa qaybteenna arrimaha qoyska oo aan uga hadalnay barnaamijkeena caawa aan mikrofonka ku celiyo saaxiibkay axmedur yogol oo barnaamijka ila daadiinay mahadsanid cabdisalaan haatana nala dhegaysta heesta toddobaadka